بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله الثالث عشر المقتضب وأجزاؤه مفعولات مستفعل مستفعل مرتين مجزو وجوبا وعروضه واحدة مطوية وضربها مثلها وبيته أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج البحر الثالث عشر waxaan ka soo baxnay labayo toban baxar kii saddex iyo tobnaad ayuu musanifka halkan lagu barayaa wuxuu yidhi albaxru athaalithu cashar baxarkii saddex iyo tobnaad almuqtadabu waxaa la yidhaahdaa magaciisa almuqtadab muqtadab marka la yidhaahdo waxaa weye mid lasoo goosto almuqtadac oo kale wey lasoo goosto magacyo iskaga bixiya waxay leeyihiin liannahu iqtadaba min ashicr iqtataca minhu isagu ka soo goostay baa la yidhaha shicirku ka soo goostay waxay kaloo ku sheegaanay yidhaahdaan liannahu iqtataca min almunsarixi cala alkhusuusi baxarkii aan soo marno baxar munsarix ayuu ka soo goostay laakiin hayra ana mafcuulaatu fiihi muqadamun kaas baxarkan la yidhaahdo muqtadabka mafcuulaatu baa lasoo hormariyey baynamaa kan hore mafcuulaadka uu dambeeyey baxar munsarix sooma ahayn mustafcilun mafcuulaatu mustafcilun baan ku soo marnay sooma ahayn mafcuulaatu dhexda ku jirta hadda awalkaa la geliyey kan intaasu buu leeyahay marka baxarkii munsarixa laga soo dhex laga soo qaatay oo laga soo goostay laakiin wasalka tafcilada mafcuulaad ah baa awalkii la dhigay baynamaa munsarixa ay dhexda tiilay saasuu ah wa ajzaa'uhu qaybaha uu leeyahay ajzaadiisa bimacnaa tafcilooyinkiisa loo jeeda hore u soo marnay waxa weeyaan mafcuulaatu mustafcilun mustafcilun maratayni laba jeer yacnii mafcuulaatu mustafcilun mustafcilun waa shadriga hore mafcuulaatu mustafcilun mustafcilunna shadriga damba weeyaan labada jeer sidaasuu u jeedaa markaasuu ku yidhi majsuwun wujuubaa jaz'i baa galay waana waajib in majsuwi laga dhigo yacni marka haddii majsuwi la yidhaahdo caruudada iyo darbigii baan goynay labaan jarnay lixdii tafcilo marka meeqaan noo hartay afar baa noo hartay afartaa tafcilo marka ka koobaya waana waajib inuu majsuwi noqdo lix ma noqon karo jasi baa gelaya marka maxaa noo haray mafcuulaatun mustafcilun mafcuulaatun mustafcilun bale taasaan odhanayna saasa intaasa noo harayso wa caruuduhu waaxidatun caruudadiis waa hal keliyata weye hal caruudou leeyahay maxayna tahay matwiyatun dayibaa gale dayib muxuu ahaa ma soo sheegnay muxuu ahaa xadfu araabici assaakin ama saakinan marka mafcuulaatu mustafcilun weye hadda mustafcilun taas dambe weya mustafcilun waxaan jaraynaa fa'dii baan goynaynaa oo raabica saakinka ahaa mustacilun baa kuu soo haraysa weya taa weya marka caruudadu waa hal caruudou leeyahay waana matwiya wey wa darbuhaa miluhaa darbiguna waa matwiyun milu caruuda caruudaduu la mid yaha isagana tayibaa galay wabaytuhu waxa weeyaan tusaalihiisa mithaalkiisu aqbalat falaaxa lahaa caridaani kasabaji mafcuulaatu mustafcilun mafcuulaatu mustafcilun baa odhanayna aqbalad way soo qaabishay buu yidhi maxbuubadaydii gabadhii aan jeclaa baa iga hor timid beydkan khayru mansuubaa la yidhahda cid loo nisbeeyey male wax loo hebelaa yidhi la garanay mala lama yaqaan ciddii alifta la garan maayo aqbalat maxbuubadii gabadhii aan jeclaay bay isoo qaabishay maralla markay isoo qaabishay falaaxa lahaa falaaxa waxaa daahiray oo muuqday lahaa gabadhii caridaani yacni caridaani laba timo oo dhabankeeda ku yaal timaheedii sii daysan ayaa markiiba ii muuqday buu leeyay marka caridaan waxaa loo jeedaa labada tinoo dhinacyada dhabanka ay u soo daysay timihii ay ku soo daysay madaxa ayaa loo jeedaa kuwaasoo kasabaji yacnii la mid ah labada caridoo xagga madowga madowga kala mid ah kasabaji yacnii kuusha madow kuusha teeda madow oo kale la mid ah kuul madow oo kale la mid ah marka sabajka waxaa la yidhahdaa waa alkharzu alkharz kharzigana waxaa la yidhaahdaa waa midka madowgiisu uu dhalaalka leeyahay madowgiisu aad u dhalaalaya yacni aswadun baraaqa la yidhaahdaa waa madow yahay waana aada u ifayaa madowgiisa ifaya weeye macnaheedu wuxuu ka wadaa gabadhaasuu qurux ku tilmaamaya mar alle markay iga hor timid waxaaba muuqdayba timaheediioo sii daysan ood mooddo kuul maaragtay madowgeeda uu aad u ifayoo kale ayaad mooddaa iga hor yimid buu leeyahy aqbalat fa mafcuulaatu laaxa lahaa mustacilun oo kale lami saasoo kale la mid caridaani caa waa maf ridaa culaa haye ni waa intaas caridaanida kale mafcuulaatu noqona kasabaji marka wuxuu noqonayaa mustacilun oo kale buu noqonaya halkaa caruudo oo matwiyada ah iyo halkaa darbi oo matwiga ihi ayuu baxarkan muqtadabka ah uu leeyahay weyaan araabicu cashar albaxr araabic cashar baxarkii afariy tobnaad almujtafu isagana mujtafaa la yidhaahdaa almujtaf waxay leeyihiin macnaha isagana waxaa loogu bixiyey waxaa l almuqtadac ijtifaafka wixii la gooyaa la yidhahda wixii lasoo goostay yacni almuqtadac layni mid la jaray xageeba laga soo jaray min baxr alkhafiifi baxrkhafiifka aan soo marnay ayaa laga jaray bay leeyihin laakiin baxrukhafiifka wuxuu ahaa yacni faacilaatun waxaa horeey kan waxaa la hormariyey mustafciluntii ayaa lasoo hormarinaya baynamaa baxrukhafiifka faacilaatun ay horreysay faacilaatun mustafcilun faacilaatun waxaan waatan uu ku jiray waad ogeydeen midka la yidhaha watadka mafruuqa kuu ku jiray weeyaan kana watadkiisa mafruuq weeye mujtafiga laakiin mustafciluntaa la hormariyey baxru khafiifkana faacilaatuna horraysay marka sidaasaa taqdiimka lagu sameeyey isagaa laga soo dhambashay buu leeyahy wa ajzaa'uhu waxaa weeye tafcilooyinkiisu mustafcilun faacilaatun faacilaatun faacilaatun faacilaatun la isdaba dhigo oo mustafcilun la hormariyo watad mafruuqa leh maratayni laba jeer macnaha mustafcilun faacilaatun faacilaatun mustafcilun faacilaatun faacilaatun jis shadriga dambe saasuu noqonaya laakiin isagana majzuun wujuuban wey jasi baa galay waana waajib isagana sidoo kale markii jasi baa galay la yidhaahdana laba tafcilaan jarnay isna afar unbaa noo hartay sidii kii horeeto muqtadabkii oo kale bay afartaa noo haraysa wa caruuduhu caruudadiisu waaxidatun weeye saxiixatun iyada wax galay male caruudadaasi waa saxiixo wax galayna lama arko uu leeyahay yacnii cilal iyo sixaaf labadaba waa ka badbaashtay waa ka badbaadiy wa darbuhaana miluhaa iyadoo la mid yahay waa saxiixun miluhaa weeye waxa uma gelin wa beytuhu waxa weeyaan albatnu minha khamiisun walwajhu milu lhilaali mustafciluun faacilaatun mustafciluun faacilaatun baad dhihi sidaasoo kale wey beydkan marka waxaa la yidhahdaa waxaa loo nisbeeyaa nin aan magaciisa la sheegin laakiin rajulu min ahli makka baa la yidhahdaa reer maka nin ka mid ah ayaa ku gabiyey bay dhahaan laakiin waa hebel lama odhan wa beytuhu waxa weeyaan albatnu minha albatnu gabar buu ammaanaya maxbuubadiisii buu ammaanaya gabadhuu jeclaa buu ammaanaya albatnu caloosha oo minhaa gabadha xaggeeda ka ahaatay khamiisun waa mid bog laalan weeyaan yacnii calool weyn male gabar calool weyn maaha buu leeyahay waa gabar dhexdeeda dhuuban tahay waa dhex yar wey walwejhu wejiguna wuxuu la mid yahay midlulhilaali yacni sida wejigeedu hilaal waxaa la yidhaahdaa marka uu alqamaru fii awali shahr isha markay dhalato susaa uma qaroofna oo yaxyaro qaroofan maaha saa ah taasoo kale wejigana la mid yaho weji naxiifa bay leedahay saas maaratay daa'ir ah sida maarata bishu ay tahay oo kale ay u wareegsan tahay oo kale saa u tahay buu leeyay marka waa ammaan yacni gabarh weji fiican dhexdeedana ay dhuuban tahay weeyaanaan calool weynayn saasoo kale buu leeyay albatnu min mustafcilun haa khamiisun faacilaatun waa saxiix waay waalwajhu mid mustafcilun lulhilaali faacilaatun isagana ujeeda waa saxiix waa labada wax galay mara laakiin wuxuu ku yidhi baxarka mujtafir la yidhaahdo sidii baxar khafiifkii ou tashciidka u gelayey wuu kana tashciid u galaa wayalxaquhu tashciidu ya may ma albatnu min ha khamiisun alwajhu mithlu lhilaali isma laha iyo taa sheegiisoo kala duwan yihi isma laha wayalxaquhu tashciidu baa gelayo tashciidkana shalaan soo baranay laakiin jawaazana u gala laa wujuuba waajib ma ah tashciidkana muxuu ahaa shala maxaan ku soo marnay ayma xusuustaan faacilaatun oo la dooriyo lizinati mafcuulin loo dooriyo soomaana dhihin faacilaatun afar kayfiyaana u doorinay sooma ahayn mar waxaan nidhi faclaatun aan ka dhignay mar waxaan ka dhignay faalaatun mar waxaan ka dhignay faacaatun marna waxaan ka dhignay faacaltun baan ka dhignay marka mar kastaba intooda mafcuulun waay hadda marka mafcuula loo bedelayaa weya mafcuula laga dhigaya tashciidkaas marka wuxuu galay markuu ku yidhi wayalxaquhu caruudada ma aha ogow waa darbiga waay darbigii faacilaatun ahaa ma mafcuulun ka dhigaynaa marka tashciidkaa galo sidii ou baxru khafiifkaba tashciidka u geli jiray buu kana u galaa mujtafiga u galaa weya wuxuu ku yidhi wabaytu tusaalihiisu waxa weeye limlaa yaci maa aquulu da sayidu lma'muulu lim laa yaci muxuu u weyleyn la'yahay oo u xifdin la'yahay midkani maa aquulu aniga hadalka aan leeyahay daa midkan asayidu sayidka alma'muulu la rajaynayo muxuu warkayga u wacayn la'y u ilaalin la'yahay oo xifdin la'yahay buu leeyay macnaa canaanuu ka wada uu canaananaya ninkaa sayidka ahoo rajada laga qabaahay barri inuu nin oday noqdo haddawaanada iyo khayrka aan u sheegayo muxuu u ilaalin la'yahay oo u xifdin la'yahay limlaayaci mustafcilun maa aquulu faacilaatun caruudadu saxiix oo ujeeda da sayidu mustafcilun wadkii mafruuq ma'muulu mafcuulun faacilaatun maaha sooma jeedi mafcuulun buu noqonayaa kaa wey baxarkaasna halkaa caruudoo saxiixa iyo darbigaa saxiixa ah ayuu leeyahay afar iyo toban baxaran ka baxay alkhaamisu albaxru alkhaamisu cashar baxarkii shan iyo tobnaad almutaqaarib baxarka mutaqaaribka la yidhaahdo wey mutaqaarib magacaasaa la yidhaahdaa waxa weye baxarka ugu dambeeyey buxuurta uu khaliil ibn axmed alfaraahiidi ou lahaa baxarka ugu dambeeye wey mutadaarig baa ka dambeeya laakiin khaliil shaqaku ma lahayn ma lahayn waa arki doono insha allahu tacala laakiin shan iyo tobankiisii baxar waa la isku xijiyey kii ugu dambeeye weeyaan wuxuu yidhi almutaqaaribu baa la yidhaahdaa wa ajzaa'uhuna waxa weeye facuulun weeyaan amaani maraatin siddeed jeeroo facuulo la soo celceliyo marka afar shadriga hore wey soo maha afar shadriga dambe waay facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul saasaad yani afartaa jeer afar iyo afar baad u kala qaadi sideeddaasuu noqonaya marka walahu caruudaani buu leeyahay wa sittatu adrubiin laba caruuduu leeyahay lix darbina waa leeyahay aluulaa alcaruudat luulaa saxiixatun weeyaan wa adrubuhaa arbacatun afaray leedahay mar haddii caruudada koobaad afar ay qaadatay caruudada labaadna labaa u harta lix darbi bay ahayde laba darbi baa u haraya wey alawalu adarbu alawalu darbiga horena miluhaa caruudaduu la mid yaho waa saxiixun miluhaa weeyaan iyadoo kale waa wax galay cilal isxaaf gale midna ma jiro wa beytuhu waxa weeyaan fa amaa tamiimun tamiimu bnu mur فألفهم القوم روبا نياما يولي يعني وحيري فأما تميم قبيلة التميم ليلة بني تميم والتميم ابن مرأها يعني ريا تميم ابن مرأها فألفاهم القوم ددكي باهلي روبا إيغو كوان نوغي أو ما أنت بالسفر كسو جري دالا أي هلان مركاسي هلاقين وهيان niyaaman ayagoo weliba hurdayo daalka dartii dhulka la dhacayo hurdayaan ayuu maaragtay ayay baaba'asheen oo waa halaageen buu u jeeda qoomba qoomkiiba intay heleen dadka cadowgoodii aha ay tirtireenay baabi'iyeen taasuu ka wadaa beydka marka waxay dhahaan waxaa loo nisbay nin tirmaax layidhaha tirmaax bitaa albeyt litirmaaxay dhahaan ayaa la yidhahdaa ninkaas iska laha la yidhahda marka waa facuulun facuulun oo afar jeer shadriga hora facuulun facuulun oo shadriga dambe oo afar ah weeyaan sidaasaa la yidhaahdaa marka macnaheedu markii la taqdiicinayo waxa weeye faama facuulun tamiimun facuulun tamiimub facuulun mumura facuulun فألفى فعول هم القو فعول مروبا فعول نياما فعول ووجدا taas ku wada keenaysa qasiidada soomaalida ay qaadaan ma taqaanaa kanoo kale baabka soo ay ada khaliifa ay soo saar ay soo saaray ay ay ka soo اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام ساس ما اخريا سومالي ساس ما اخريا اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام ساس اخريا marka tan naqamaadkan oo mutaqaaribka waxaa la yidhahda wuxuu ka soo qaatay askarta markay gaardinayaan iyo maarata khaliil ibn xamed lugta ay dhulka ku dhufanayaan oo kale iyo muusikada ay garaacayaan oo kale qaabkaasoo kale bay ka soo qaataa la yidhahda soomaalida laakiin qaab kale u dhigaan sida hadda u akhrinayay bay carabtu u akhrisaa facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facul saasaa la yidhahda إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر سوما دهان كسو بيت كلفتيس على مسار وساريه معنيسي خلط qadarka miyaa dadka shacabka ajiibaya mise shacabka qadarka ajiibaya shacabka la raba qadarka ilahay inay ajiibaan laakiin wuxuu ku leeyahay falaa budda an yastajiiba alqadar qadarka inuu shacabku hadday kacaan mucaarado sameeyaan waa inuu qadarka raaco kale beenka wax ka jira qadarka ilahay la raacayo kiisa lama raacayo ayib beydkaas marka kulli waa saxiix waa u jeednaa waa halkii caruudo ugu horreysa weeyaan athaanii aldarbu athaani ila afar caruud afar darbi buu leeyahay aan caruudada saxiixa ay leedahay الثاني الضرب الثاني ضرب قال بعدنا مقصور قصر باكله ما هو القصر أي يا أخي قصر محوها حذف الساكن السببي وإسكان متحركي بارك الله فيك حذف الساكن السبب سبب كخفيف كاس كيسي ساكن كهاي ريب ريبنا انت اللي قويو كان كان الريب مركب فعول صماهين لمسوا أمدا بين laamkaas oo sabab khafiif u ahayn laamkii nuunka laamkii nuunka wuxuu ahaa sabab khafiifa lun nuunka goo laamkana reeb facuul buu kuu noqonaya markaas mujeedido laba reeb baa israacayso facuul buu noqonaya waa darbiga laakiin caruudada waa saxiixeedii weeyaan wa beytu waxaa weeye waya'wii ilaa niswatin baa'isaat washu'thin maraadiica mithla asicaal wuxuu yidhi ninuu caynayaa wuxuu rabaa inuu nin ninka shaacirka ah ninuu inuu caayar rabaa wuxuu leeyahay ninkan naagaha kuwooda oo nadaafadda aan lahayno areebooyinka ah oo ayaga dhanba aan waxay yihiin la arag kuwaas habeen walba u hoydaa u leeyahy uu tagay ninuu ku caynaya naagahaasu jecelyahi u kuleeyahy dadka kuwa kale maba rababa waya'wi wuxuu u dunmaahu yidhi oo habeenkii u hoydaa ilaa niswatin dumar haween baa'isaatin oo fuqara ahoon waxba haysanin kuwaasoo washucfin weliba madaxooda uu boor keliya yahayoo kakkacsan yahoo aan saliid saliidii midna aan marsan kuwaasoo maraadiica weliba haddana ilmo nuujinaya ku laha haweenta markay ilmo nuujinayso dharkii caanii waxuu ku daadaadanaya marka xoolaha nadaafad ma low leeyahy haweenkaasoo midla sicaali saaxiratuljinnigoo kale u eg ku laha jinniga kuwooda sixirayda ah oo kaleba shaabaho haween noocaasoo kale habeenka u hoydaa wule marka yacni asicaal waxaa la yidhahdaa waa jamcu siclaatin siclaad baa lagu jamciyaa siclaad bikasri siin waxaa la yidhahdaa asaaxiratu min aljinni bay dhahan carabta uulka carabta uul wax layidhahda yaqaanaa uul waxaa la yidhaahdaa waxay leeyiin qofka carabka jaahiliga markuu duurka marayo oo u socdo baa wuxun jidka u istaagayaa oo arkayaaoo wadadii ka dhuminaya waddadu ka dhumiyaahay leeyihin marka wax saas camala saaxiratuljinni bay dhahaa marka waa uula la yidhahdaa kaasoo kaleba ku sheegay marka haween noocaasoo kalaa buu ninkan habeenka u hoydaa buu leeyahay wayawi facuulun ilaa nis facuulun watimba facuulun isaatin facuulun sooma jeeda kulli saxiix waaye washucin facuulun maraadi facuulun camithlas facuulun sicaal dheh facuul wey waa reebaya sicaal waa noo hoos dhigay laakiin ma hoos dhigna waa reebaya sicaal wey laamku waa inaad reebtaan athaaliu albaxru athaaliu waxaan u jeeda aldarbu athaaliu darbigii saddexaad oo caruudadan saxiixada ay lahayd maxduufun xadaf baa gala xadaf marka la yidhahdana sababka khafiifka ahaa ayaa go'an sababka khafiifkaa go'an wa beytuhu waxa weeyaan oo marka facuulun meeshay ahayd luntii baan goynaynaa facuul keliya kuu harayso marka facuul macnaheedu waxa waa facul oo kale adoo yiroo kale la mid tahay facul aad tidhaahdo wa beytuhu wuxuu leeyahay arwi min ashicri shicran cawiisa yunasi ruwaata aladii qad rawow yacni nin is-ammaanayo wuxuu leeyahay ani gabayada aan tiriyo markaan gabay warinayo gabayada midka ugu dhibka badan oo ugu sacabsan ugu adag baan wariyaa markaasaa ruwaadii kale oo gabayada warinaysao dhanba waxay wariyoona dhan waa iloobayaan kan dartiisay la iloobayaan kula yani waa nin oo gabayada qara'ibka ayaan tiriyaa buu leeyahy kii beydkii ay qadrigoo kale soo deliishan jireen ma arki jirteen waqasiidatin ta'ti lmuluuka khariibatan qad qultuhaa liyuqaala man daa qaalaha wuxuu leeyahy yacni tiro badan maa lou leeyahay qasiidatin boqorrada u tagto iyadoo hariib ah oo aniga aan tiriyin oo la yidhaahdo kulaha aniga aan tiriyo war yaa tiriyo la yidhahdo yaa qasiidada gabayga yaa iskala la yidhaahdo markay gaaraan yacni hariibnimadeedii iyo sida ay u qurux badan tahay saasu ka wada wa arwi waxaan warinayaa buu yidhi min ashicri shicirka xaggiisii gabayga shicran cawiisan gabay adag oo sacbi ah cawiisan macnaa sacbigu ayaan qiriyaa kaasoo yunasir ruwaata kuwa gabayada wariyaahi ilowsiiyo alladii qad rawow kii ay wariyeenba la iloobayaan kayga dartii kaasaan warinayaa buu warwi facuulun min ashic facuulun shicran facuulun cawiisan facuulun yunasi facuulun yunasir facuulun ruwaatal facuulun ladii qad facuulun rawow facul weeyaan kaas facul facul kaliya waa allah ku bedel wowga facul iska dhabarka kana beydkanna waa khayru mansuubin ilaa axad halina cid loo nisbeeyey ma jiro alraabicu darbu araabicu darbigii afraadee ugu dambeeyey caruudadan ee saxiixada ay lahayd abtarwe batri baa galay waa abtarwe mid daba go'an weeyaan macnaha batrigana wuxuu ahaa ijtimaacu alqaطci maca alxadfi facuulun soo maaha kelimadan soo facuulun maaha horta xadaf geli lunta jar sababka khafiifka la gooya ilaa xadafku ahaay markaana qacigii ku dar qadcigu muxuu ahaa xadfu saakin ilwatadi almajmuuc waiskaanu maa qablahu facuudii soo hartay wowgaas waa kii saakinka ahaaye wowgaas jar caynkana reeb markaas maxaa kuu soo harayo fac keligeeda kuu soo harayso laba xaraf keliya kuu soo haray facuulun tii dhabeed ta la cuno baa labadaa laga reeba marka abtara la yidhaahdaa waa mid la daba jaro eber laga dhigay weyaan wa beytuhu waxa weeyaan khaliilan yacuuja calaa rasmi daar khalat min sulayma wamin maya khaliilaya beydkaana iska hayr mansuula asna hayr mansuul khaliilaya yaa khaliilaya labadaydi saaxiibow cuuja laabta oo milicsada soo leexda ku soo leexda calaa rasmi daarin daar oo guri waa jiri jiray burburkiisii yacni calaamadihii ka haray rasmigii ku soo noqda bal fiiriya dib ugu laabta daartaasoo khalad yacnii rasmi daarkaasoo khalad kam ay ka marnaadeen min sulayma gabadha sulayma la yidhaahdo iyo wa min maya gabadha maya la yidhaahdahay labadaasba ay ka guureen waa hore ay ka tageen la waayey barrin ay joogi jireen meel ay guri ay labadaa gabdhood deganaan jireen ee maanta la la'yahay waa kaa weeyaan buu leeyay marka sulayma waa tasqiiru salma salma oo sulaymaa la yidhaha salma yaray oo kale adoo yiro kale salmadii yarayd weeyaan mayana waa la yaqaanaa iyadana waa magac ay la baxaan weeyaan marka hadda waxaan rabnaa darbigaas inuu noqdo abtar inuu noqdaan rabnaa khaliilay facuulun yacuuja ilan ya-da waa sharartaa soo ma jirta waa inaa fakisaa khaliilaya buu ahaa moogtaha khaliilay ya-da horoo reeban kusin facuulun yacuuja facuulun calaa ras facuulun midaarin facuulun waa saxiixa weeyaan khalat min facuulun sulayma facuulun wa min may facuulun maxaa soo haray yah keligeedaa soo hartay fac waa ujeeda yah facdaas keliya ku soo hartay darbigii o dhan yaha kaaga soo hartay mayadii kala jaray taa weeyaan labadii caruudoo hal caruudaan ka soo baxnay afar darbi inay leedahan waa aragnay baxru mutaqaarib athaaniyatu alcaruudatu athaaniya caruudada labaad majzuwatun maxduufatun waa jaz'i baa galay xadafna way tahay maxduufana way tahay waa majzuwa marka la yidhaahdo sideeddii facuulunta ay ka koobnayd laba ayaa la jaray waa majzuwo waaye marka lix saddexi saddex baa noo soo hartay wey majzuwo waay maxduufana way tahayo sababka khafiifka ahaa baa la jaray facuulun facuul keliya kuu harayso oo facuul ah keliya caruudadii kuu harayso walahaa darbaani laba darbina way leedahay alawalu miluhaa iyadoo kale weeyaan oo macnihii waxa waye waa maxduufun miluhaa wey xadafaa galay waana iyadoo kaloo lamid wabaytu waxa weeye amin um amin dimnatin afqarat bisalma bidaati alqada beydkan hayr mansuub baa lahi asna amin dimnatin hamsada waa hamsadii istifaamka ahayd oo gashay calaa maxduufin mintunoo tacliiliya la yidhaahdaa oo marka macnaheedu waxa weeye hadal maxduufa meesha ku-an bay hamsadani istifaamka uu galay amin dimnatin atawaqafu mniyowma istaagi min dimnatin min ajli dimnatin mintu waa tacliiliya nare sooma jeedi min ajli dimnatin yacni barin iyo dhul bannaan ah miyaad dartii u istaagaysaa dimnada horta horaa usoo sheegnay dimna mawdic alqowmaa la yidhahda meesha degi jireen miyaad istaagaysaa buu yidhi dimnadaasoo makaankaasoo afqarad cidlowday oo wax degan la arag dimnadaasoo makaankaasoo lisalmaa gabadha salma la yidhahda u sugnaaday weliba bidaati alqadaa meesha daat alqadaa la yidhahda ku sugan alqadaa kaynta midda u saaxiibka ah yacni daat shawki weeye qodxaha meesha u saaxiibka ahayd iyo maarata geedad meeshaas salmadii meeshaa joogta daati alqadaa dibnadaas miyaad maaragtay yacni miyaad istaagaysa usoo leexanaysaa macnaha asaa isla hadlay ninkaa shaacirkaa asagaa naftiisii la hadlay waxay dhahaan soo ma taqaanaan tajriid baa la yidhaha tajriid yani waxay gabayadu yidhaha tajriida la yidhahda macnaheedu waxa waaye qofka shaacirkaabaa naftiisiibuu qaadaya markaasuu xagga dhigaa markaasu ayada la hadlaya marka tajriid waa naftiisu iska soo saaray markaasuu iyada la khitaabaya marka sidaasoo kale isagaa iscanaananayo leh ma waxaad u istaagaysaa guri waa hore laga guuro gabadha salmaa ee lahaan jirtay miyaad ag taagan tahay saas canaananaya saasuu ka wadaa marka qof la khitaabaya camalu ka dhigaa weya amin dim facuulun litin af facuulun qarad facul waa ujeeda qarad facul waa bisalma facuulun bidaatil facuulun qadaa facul waa sidii oo kale wey iyadan waa la mid waa maxduufun miluha facuul facuul oo kale wey athaani darbiga labaad oo caruudadan maxduufada ay leedahay majzuwun abtarun isagana jasina waa galay sida tii hore caruudada caruudada ee jasi majzuwo wahayd abtarna wuu yahay oo waxaa iskugu tegey ijtimaacu alqaci walxadfi baa iskugu tegay weeyaan abtar buu noqday qadcigii xadafka iskugu tegayo meesha facuuluntii baa fac keliya kuu soo haraysa alfa walcayn keliya kuu soo harayo fal markaa iska dheh haddaa rabta ama facdi kaa doonta dheh wabaytuhu tusaalihiisu waxa weeyaan tacafaf walaa tabta'is famaa yuqda ya'tiika wuxuu leeyahay tacafaf walaa tabta'is famaa yuqda ya'tiika tacafafniiho dhowrso oo cifo sameey mid dhowrsan noqon walaa tabta'is hana murugoonin yacni laa taxsan calaa maa faatak wey wixii ku dhaafay ha ka murugoonine nin dhowrsada noqo famaa yuqda wixii la xukumo risiq iyo cilmi iyo wax kastoo kaa maqanoo lagu xukmaay alla xaggii wixii lagaaga xukumaa ya'tiikoo ku imaanayaaye waxba iswaalin waxaan laguu xukumin miyaad arki kartaa oo ilahay kuu qadarin maya wixii laguu qadaray marna ku gudbi maayaa waad heli waa kuu imaanayaane iska dhowrso oo sharaftaada ilaali iyo diintaada ilaasho hana murugoon wixii ku dhaaf waa ku dhaafeen qadarkaa ku dhaafiye marka isna waa hayru mansuubina la yidhaahdaa tacafaf facuulun walaa tab facuulun ta'is facuu facul waaye soo ma jeed waa maxduufo weeye famaa yuq facuulun waya'tii facuulun kaa markaad tidhaahdo fac waaye kaa ka dhigeed fac ka dhigeed ila waa abtar darbigan abtar waa ujeedaa shan iyo tobankii baxar oo khaliil ibni axmed alfaraahiidi uu lahaa halkaas uga soo baxay kii ugu dambeeyey lix iyo tobanka ahaa waxaa la yidhaahdaa baxru lmutadaarij asaadisu cashar albaxru asaadisu cashara baxarkii lix iyo tobnaad almutadaariku almutadaaraku iyo almutadaariku labada waa la naqbeeya mutadaarak markaad tidhaahdo oo ra'da aa fatxiso mutadaarak tidhaahdaa waa ismu mafcuul wey ismu mafcuul oo miimiyaa la yidhaahdaa markaasoo mutadaarak marka la yidhaahdo ay tadaarakahu alakfash alnaxwiyu cala alkhaliil ibni axmed alfaraahiidi wey wuu ka daba tegey isaga ka dabageeyey tadaarug ku sameeyey akfash baa ka dabageeyey baxarka iskale bale haddii mutadaarik aad tidhaahdana oo ra'da aad hoos dhigto isagaa ismu faacila soo maha ismu faacil miimiyo wey mutadaarik baa tiri markaa mutadaarik tidhaahdana yacni waxa weeyaan tadaaraka almutaqaarib baxarkii mutaqaarib ahaa ayuu ka daba tegayo mutaqaarib muxuu ahaa hadda maxaan ku soo barannay facuulin aan ku soo barannay soo ma ahayn watad majmuucoo horeeyo iyo saw khafiifoo dambeeya soo ma ahayn ya facuulin soo intaas kama koobnayn watad majmuuca oo facuu ah iyo lunti iswato buu mutaqaaribku ka koobna kan marka wuxuu ka samaynayaa sababkii khafiifkaayoo dambeeyey unbuu soo hormarinaya watadka majmuucana gadaalo dhiganaya faacilun oo noqonaa markaas taasuu kaasuu ka dhigo marka hadda akfash ma wax weynuu la yimid wax weynuu la yimid ma u jeednaa wuxuu la yimid un keliya mutaqaaribkii hadda aan soo marnay oo facuulun ahaa ayuu isdaba mariyey un luntiibuu hore mariyey markaasuu wadka majmuucana gadaal keenay keliya wey saasay leeyihin qaarkood khaliil ibni axmed kasbuu uga tegay leeyihin kasbuu uga tegey maxaa yeelay waxyaalo fara badana ku jira shuruux badan waxbuu geliyaa maarata tashciifaa gelayo waxyaalo fara badanaa gelayo saas darteed faraaq uga qaaday leeyihi ee wuxuu garan waayey ma aysan ahayn laakiin akfash baa isku keenkeenay calaa kulli xaal hadda baxar jiro oo la yaqaano oo faacilun la yidhaahdo wey albaxru saadisu cashara almutadaaraku weeyaan kii uu ka dabageeyey uu kaga daba tegey akfash khaliil ibni axmed uu ka dabageeyey wa ajzaa'uhuna waxaa weeye faacilun amaani maraati kii hore facuulun amaani maraatin soo maahayn kana faacilun alaaa maraati amaani maraatin weeye walahu caruudaani buu leeyahay laba caruudo sidii kii horeba laba caruudo uu lahaa wa arbacatu adrubin laakiin kii hore wuxuu lahaa lix darbi buu lahaa laakiin kan laba afar darbi buu leeyahay wy aluulaa alcaruudatu aluulaa caruudada hore taamatun taam wey taam maxaa la yidhahdaa waa noo keeni doonaa markii aan khaatimada tagno noogu fasiri doonaa waxaa la yidhahdaa mastawfaa ajzaaa daa'iratihi min caruudin wa darbin bilaa naqsina la yidhahdaa wixii caruudadiisa iyo darbigiisa oo nusqaan aysan gelin kaamil isagoo aas wato yaa la yidhaahdaa waa waa maarata taam ayaa la odhanaya weya sidaasaa la yidhahdaa waan arki doonna insha allahu tacala wa darbuhaa miluhaa taamun miluhaa weeyaan darbigeeda koobaad hal darbi bay leedahay caruudadan koobaad iyadoona la mid yaho waa taam weeyaan marka maxaan idhi siddeed jeer ayaa faacilun soo celinaya فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل بنغنى طيب كسع كسع قصيد بدن قادرين قادانا جل نوعا كلا بحر بحر كان مزدارق صلوات الله على المضري من له نور يعلو القمر أزج الحجبين بنور السنة محمود المزاياح والفخري صلوات الله على المضري صلوات الله على المضري من له نور يعلو, يعلو القمر بذا كفاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل سكاساس وكل كلفه واي وبيته وحويان تساليهيسا بحر كان فاعل ليلادا وحويان جاءنا عامر جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامر ساسو كلو لكن سومالو محي اخرنا جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامر اسو كلو اخرنا جاءنا وحنو يمد عامر انك عامر اللي يراهد سالما اسغو او بدباده قبو صالحا وناكسن عمل كيسو في عين بعدما كان مركو اها ما كان مركو اها من عامر عامر وحو اهابا وحي هر او اهان جريبا هدا اسغو في عين لو يمد بوليه او رميستر ان دبي شدلهين صالح لو يمد جاءنا فاعل عامر فاعل عامر فاعل عالما فاعل صالحا فاعل بعدما فاعل كان ما فاعل كان من فاعل عامر فاعل كل أوذ جاء تصحيح فاعل تكون الثانية عروضة اللبات هذه أفر ضرب أولها عروضة كوبادنا هل ضرب أي قادة تصحيحة ضربيان المقام نوصو هري سدح سدح تنا إسكالي الثانية مجزوة صحيحة جزء ما قالوا أنا صحيحة وي مركا جزء مجزوة مركا اللي يراهدو سديدي لبا تكتي لح تفعلوين النوحة صدحي صدح ومركا وأنا صحيحة عروض الله سوح قالي ملها عللي زحرتونا مقلي وأضربها ثلاثة تربية ذن وصدح وي الأول متكهر وحويان مجزو مخبون مرفل horta waa jasi waa galay oo carudadu la mid yahay oo ayasuna waa go'an yahay maqbuul weeye oo aanigii saakinka ahaa faacilun alifkiyaa go'an alifkii reebnaabaa go'an tarfiilna wuu galay tarfiilna muxuu ahaa ziyaadatu sababin khafiifin calaa maa aakhiruhu watudi majmuucu soo maahin ciluntaasaan tun kusii daraynaa ciluntun uu noqonaya faacilun tun marka faacilaataan alifaan u bedelaynaa kan والردف لازم وتان دي جرني ولا بدليا ويا marka wabaytu wuxuu noqonayaa isagana beedkan غير منصوب laha دار سلمى بشحر بشحر عمان قد كساها البلا الملواني تصدي ملواني دار سلمى gabadha salma la yiraahdaay gurigeedii oo bishahri amaan bishahri umaan يعني magaalada Oman la yiraahdo ama dalka Oman la yiraahdo marna balad waayo marna waa dal hadas aan naqaan Soomaa wa kala laba lak magaalada Oman la yiraahdo waxa waa Urdun waa caasimadeeda laakiin dalka Oman la yiraahdo waa meeshan Masqat dadka caasimadeeda ta Oman marka meeshaas Oman la yiraahdo ama Oman la yiraahdo shahrigeeda oo loo jeedo saaxil Oman saaxilkii waa xeebteedii daartaas oo xeebta Oman ku tiilay qad kasaaha waxaa daboolay qad kasaaha wuxuu dabooshiiyey almalawaani habeenkii iyo maalintiibaa waxay dabooshiiyeen albilaa baaliyoobid halag baabidiina baaba almalawaanida kasaada faacilkeedii waay almalawaan waxaa laidhi alleyl wanahaar al dhahaa habeenkii maalinta gadgadoonkoodaasa loo jeeda yani saasaa la yidhahda daaru sal faacilun maa bishax faacilun رعمان فاعل وجد وصحيح ويا قد كسا فاعل هل بلل فاعل ملواني فاعلاتان أي نقنا ساس نقنا الثاني ضرب اللبات مجزو مذال جسنا وقال التذييل نواقل ويا تذييل وحسوس النصمة وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وجد المجموع يعني هل حرف ساكنة ayaa faaciluntii aan ku daraynaa nuun keliya faacilaan baan odhanaynaa markaas faacilaataan meeshaan ka dhehayna taa ku dari mayna faacilaan baan leenaha saasaan samaynayna alifta nuunkan alifaa u bedelayna wabaytun waxa weeye haadihi daaruhum afqarat am zubuurun maxatha duhuur haadihi middan daaruhum weeyaan oo afqarad cidlowday am bal iskaba dhaaf inay daartoodii tahay zabuurun afqarad cidlood bal iska dhaaf am bimacnaa bal inay cidlowda iska daaye zabuurun hiya zabuurun wey waa kutub warqadihii warqadihii qoraalkii wey oo maxataha ay tirtirtay adduhuuru zabankii dahrigii zabanadii ay tirtireeno wakhti badana ku soo wareegay markaasaa warqaddii kitaabka zabuurka ah ee qoran markii muddo badan uu joogo farta isku qayb darsanto yaryaraato oo kale oo burburkiina saasoo kale noqdo gurigii baaba'ay buu leehay haadihi faacilun daaruhum faacilun afqarad faacilun waa saxiixa waa ujeeda amzabuu faacilun amzabuu keliya waa faacilun rumaxad faacilun adduhuur faacilaan wayaan faacilaan buu noqonaya athaalidu midka saddexaada ugu dambeeyo miluhaa saxiixun miluhaa weeyaan caruudada waa saxiix darbiguna iyadoo la mid yaha waa saxiix weeyaan wa baytuhu tusaalihiisu waxa weeyaan qif calaa daarihim wabkiyan bayna atlaaliha waddiman qif calaa baabiha qif calaa daarihim dheh qif calaa daarihim dadkii axibada ahaayee la jeclaa daartoodii dul istaag markaa dul istaagtana wabkiyan oy ku dul oy oo maarata ilinta halkaa ku daadi bayna atlaalihaa baqiyataxiitaankeedii burburkeedii iyo wadiman barrinkii oo mawdicilqowm ka ahaa ku dul ooyo ilintaada ku daadi buu leey halkaas dul istaag dad aad jeclayd meelay ka guureen oo eber ah way iska imaawo ku dul ooy saasuu kalou leeyay qif calaa faacilun daarihim faacilun wabkiyan faacilun bayna ad faacilun laaliha faacilun wadiman faacilun kula ujeeda waada saxiix waa halkaa marka wuxuu kugu barayaa maadaama saddexdii uu kaaga soo baxay ayuu wuxuu ku tusayaa wuxuu yidhi walkhabnu xasanun walkhabnu khabnu soomaanan aqooni muxuu ahaa xadfu thaani assaakin soo maahin taanigii reebnaa faacil soo hadda nooma taalo alifkaas reeban in la gooyaahi ayaa xasanun fii hada albaxri baxarkaa marka la joogo waxaba axsan ahba xasan aho wanaagsan in alifta khabna laga wada dhigaba in la khabniyaa fiican yacnii sidaasuu leeyahay bal waxay ka soo guuriyeen ibnu xaajib marka uu ka hadla wuxuuba tasriixyaaba ibnu xaajib baxarkan la yidhaahdo baxrulmutadaarig hadduusanba makhbuun ahayn tafciiladiisa aan khabni la gelinin inuu shaad yahay waaba shaadu odhanaya waaba in la khabniyaaba asalahu leey saas saas ka soo naqliyaa wuxuu leeyahy wabaytuhu tusaalihiisu marka macnaheedii hadda fiiri walkhabnu xasanun baan dhiri soo maaha faacilinta marka maxaan ka dhigaynaa alifta daangoyna maxaa noo soo haray faacilun baa noo harayso marka ayada dhanba facilunan ku wada wadaynaahu leey saasuu ka dhigaa faacilun maba jirtaba saasa ka dhigan wabaytuhu waxa weeye kuratun turixat bisawaalijatin fatalaqafahaa rajulun rajulun buu yiri maxaa dhahaysaa kuratun haadihi midani kuratun banuuni wey soomaalida kura bay u akhriyaan kura lama shido kuratun ay kuratun raada ma shidno kuratun waa raada la takfiifiyaa sida hadda maalan masagadoo kale dura baa la yidhahdaa duratun ay leeyahay waa shidhaya lama shido dura baa la yidhahdaa iyo kura iyo waa la takfiifiyaa kuratun haadihi midani kuratun banuuni waay oo turixad la tuuray bisawaalijatin aniga shiikhaygii raxmatullaahi calayhi sheekh maxamed haadi wuxuu igu fasiri jiray ulbuqleed buu dhihi jiray ulbuqleed ulbuqleed mataqaanid macnaha waxa waaye waxaa la yidhahdaa bahashan ciyaartan gaalada golofka ay dhahaan mataqaana ciyaaraha golofka mada la yidhahda oo bahashan usha qaroofan ul qaroofanoo sidii maaragtay ah ay ku tuuraan baroni yara inta qabtaan tuurayaan inta tuuraan halkaa god ku dhacaysa god lagu tuuraayo taasaa la yidhahdaa ushaas oo lagu tuuraa la yidhahdaa sawaalijku waa taas weeyaan marka yacni marka ay culammadu fasirayaan waxaa la yidhahdaa waa casan fii ra'siha acwijaajun waa ul madaxeedu ay qoloc ku jiro waa iyada waa tan ugu tuuro weeye marka ciyaarta galafka la yidhaahdo oo kale carabta horey u aqoon jireen markaasu uu leeyahay haadihi kuratun weeye banooni weeye turixad la tuuray bisawaadijatin ushaas oo ulbuqleedka la yidhahdo lagu tuuray markaasay fatalaqafahaa ay kala dafdafeen raggii rajulun rajulun yacni waa isku cadfan tahay rajulun fa rajulun mid miday u kala dafeen weeye midba mar buu qabsaday fatalaqafahaa rajulun rajul markaasay mid mid u qabsadeen buu leeyahy hadda fiiri kuratun faacilun miya mise waa facilun waay facilun كرة فعل طرحت فعل بسواء فعل لجة فعل كلها وجدها فتلق فتلق فعل قفها فعل رجل فعل رجل فعل كل فعلنا كوغا دغنا marka in sidaaba laga dhigo bahr mutakha bahr mutadaariga baba fiicanu baqababa ibn hajib sidaas uu leeyahay wal qat'u qat'igi oo fi hashmihi yani bahrkan oo bahr mutadaariga la yiraahdaa dhexdiisa ou galana jaa-isun waa bannaan yahay wey sida caruudada iyo darbigaba inuu u gala ay jaa'is u tahay xashbigan inuu galo xashbigu waa naqaanaa soo maaha tafcilada caruudada iyo darbiga wixii ka soo hara ayaa xashbi la yidhaahdaa tafcilooyinkan hadda sideed buu ka koobnaa ama lix buu ka koobnaa caruudada iyo darbiga markaa ka reebto inta kale waxaan leenaha waa xashbi weeyaan marka xashbiga laftiisa qatcigii in la geliyo ayaa maaragtay jaa'is ah ayaa la yidhaahdaa qadcigana waa taqiina sooma ahayn muxuu ahaa qadciga haddaa soo marnay ma xusuustan soo ilooday qadciga muxuu ahaa xadfu saakin alwatadi almajmuuc wa iskaanu mutaxarikihi ama iskaanu maa qablahu watadka majmuuca saakinkiisoo la gooyo faacilun soo meesha nooma ahayn ciluntii nuunkin nuunka jar laamkana reeb faacil baan odhanayna marka faacil keliya ku imaanaya inuu maca xashmigii iyo caruudadii iyo darbigii inuu faacil ku wada timaado ayaa bannaanuu ku leeyahay waa jaa'is waa shay bannaan wey markaasuu beytkiisi ku yidhi wabaytu tusaalihiisu waxa weeyaan maa lii maalun ilaa dirham aw birdawnii daaka aladham saasuu leeyahy maa lii maalun ilaa dirham aw birdawnii daaka aladham yacni aniga xoolo kale ma lihi buu leeyahy maa lii maalun xoolo ma lihi ilaa dirhamun hal shilin unbaa haystaayo wax kale xoolo kama lihi xooleyga faqiir baa hal dirhamaan leeyahay amase ow birdowni baan leeyahay birdowni waa yacni maaragtay faraska yarka ah la faras yar daaka midkaas al adhamu ee madow birdownka asal waxaa la yidhaahdaa lafdiga birdown yutlaqu cala aldakari waalunhaa min alkhayri labka iyo dadigaba birdowna la dhahaya labada labadaba waa lagu itlaaqa marka birdownka waxay dhahaan waa turki alkhayli baa la yidhahdaa alkhayl aturki turkida fardaha isticmaala turkida birdown la oran jiray ley saas ku magacaaba daaka aladhamu midkaa madow yacni maaragtay faraskaa yarkaahee madow iyo shilinkaa mooye xoolo kale ma lihi saasuu leeyahy saasuu u jeedaa wey maa lii maalun muxuu yidhi marka maxaan rabnaa inaan ka wada dhigno qadci inaan gelino maa lii faacil soo ma jeedaan khabnigii waa noogu jiraa laakiin khabni ma laha caadi waaye laakiin nuunkii unbaan goynay maalii faacil maalun faacil ilaa faacil dirham faacil aw birdo aw bir faacil dawni faacil daakal faacil adham faacil intaba sidaa ku wada wada ku googoo sidaa sameey waqad ijtamacaa inay kulmaanna waa la arkaa buu yidhi maxaa kulmaayo alkhabnu waalqatcu inay kulmaan fii hada albaxr tafciladii faacil ahayd inay fii aanin waaxidin makhbuuna maqtuuca noqoto baa la arkaa buu leeyahy oo markaa muxuu noqonayaa markaa makhbuuna nidhaahno khabnigiibaa gar aliftii baa goyna qadcigiina nuunkii baan jarnay maxaa noo hara marka facil keliya ku haraysa sooma jeed facil waana ina laamka reebtaa ila qadciga wuxuu ahaa yani muxuu ahaa xadfu saakin alwatad almajmuuci wiskaanu mutaxarikii buu ahaa ko marka facil keliya ku harayso facil fii qowlihiiba ay ku kulmeen shaacirkii uu yidhi muxuu yidhi hadalkiisa muxuu ahaa zummat ibilun lilbayli daxan fii qawri tihaamati qad salaku zummat ibilun lilbayli duxan fii qawri tihaamati qad salaku yani fiiri hadda zummat zummat waa la hogaamiyey hogaan zimaamkii soo ma tara zimaamku ibilun geel baa la hogaamiyey lilbayni lilfiraaqi tegitaan ay tagto yacni duxa waqti barqa ah ayaa loo hogaamiyey in xerada laga kaxeeya baa loo hogaamiyey qoryaha laiskugu dhuftay dhihi jireen fii qowri tihaamata tihaama yacni dhulka la yidhaahdo dooxooyinkoodii ayay maaragtay qad salaku ay mareen ayba gudbeenba mar hore dhaafeen wey marka qowrka waxaa la yidhahdaa wa asfalu shayi wa qacruhu baa la yidhahdaa shayga meeshiisa ugu hoosaysa qowr la yidhahda tihaamana waxaa la yidhahdaa waxa weeye waa maka wa nawaaxiihaa maka iyo gaararkeeda dalka ah dhulkaas ayaa tihaama loo yaqaanaa wey zummat ibilun geel baa la kaxeeyey la hogaamiyey lilbayni tegitaan oo xerada ay ka baxaan ama mooradii ay dhaafaan duxan waqti duxan waqti barqa ah fii qowri tihaama fii qowri tihaama dhulkaa maka iyo nawaaxigeeda dooxooyinkoodii dhexdeeda ayay qadsala ku mareen ay gudbeen bay waaba dhaafeen bu jidkaasay gudbeen zummat markaad tidhahdo muxuu noqonaya faacil waay maxaa gale hadda fiiri meeshaas zummat markaad tidhahdo maxaa gale faacil ii sheegaya idinka idinka sugaaya maya maxaa gale tafciladaas markaa iri faacil idhaahda maxay tahay waa maqtuuca dheh qadcigii bisaa galay ibilun markaan idhaahdana waa maqbuuna w ibilun facilun waay facilun qadci ma gelin facilun waay ibilun waa qabni baa gala markaas lilbay faacil waa u jeedaa waa maxay waa maqtuuca wey niduxan facilun waxa weeye waa maqbuuna wey fii qow faacil waxa weeyaan waa maqtuuca wey ee waxa weye qadci baa gala ritihaa markaad tidhaahdana facilun waa maqbuuno weeyaan mataqad facilun qabni baa gala ya maxaan idhi mataqad waay ha waa maqbuuno weeye qabni baa gala sadakuu iyadana waa maqbuuna wey soo ma jeedin mar tafcilada hore waa waa waa maaragtay waa maqtuuca tan ku xigta waa maqbuuna tan ku sii xigta waa maqtuuca tan ku sii xigta waa maqbuuna tan ku sii xigta fii qoori waa maqtuuca labada kalena waxa weeye saddexda kalena waa wadawaa wada maarata maqbuuna wada noqonayaan zummat waxaa leedahay zummat faacil ibilun facilun lilbay faacil niduxan facilun fii qow faacil ritiha facilun mataqad facilun salakuu facilun saasaad dhehaysaa wey wallah subxaana wa tacala